subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington aroor wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah sagaalka bisha maarso ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efamyada magaalooyinka geesarka afrika qaarkood iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay tobankii iyo barkii fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah tacadiyada ka dhanka ah haweenka soomaalida ee dhulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya horta deegaan waxaan ku noolahay dal aad u ballaadhan oo tir ahaan saddex toban deegaan ka kooban deegaankeenna waa deegaanka ugu badan ay tacdiyaadku ka dhacaan waa deegaanka ugu badan ee ku kaca falalka guracan uu ka mid yahay gudniinka fircooniga ama falalka guracan ee loo geysto haweenka deegaankeenna siiba gabdhaha yaryar waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalinta haweenka ay kaga jiraan siyaasadda soomaaliya warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa jimcihii ansixiyey qaraar ku baaqaya xabad joojin ka dhan ah kaxabad joojin ka dhaqan gashay suudaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ansixinta qaraarkan ayaa yimid kadib markii uu xogayaha guud ee qaramada midoobey ka digay in masiibada bini'aadanimo ee ka jirta suudaan ay gaartay heer aad u baaxad weyn ku-xigeenka danjiraha britain ee qaramada midoobey james cruki oo uu xafiiskiisa soo diyaariyey qaraarkan ayaa sheegay in golaha ammaanka uu qaraarkani fariin cad oo adag ugu diray militariga suudaan iyo xoogaga r s f kuwaas oo laga dalbaday in ay si deg deg ah xabadda u joojiyaan inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda inagu soo haysa qaramada midoobey ayaa sheegtay in kala bar shacabka suudaan oo ah shan iyo labaatan milyan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo toban milyan oo ka mid ah ayaanan haysan cunto suudaan ayaa hadda ah dalka ugu barakaca badan dunida lix dhibic saddex milyan oo ruux ayaa lagu qasbay in ay barakacaan hal dhibic toddoba milyan ayaa u qaxay dalalka dariska ah halka toddobaatan boqolkiiba goobaha caafimaadka ee ku yaala aagaga dagaalka ay shaqadii ka joogsatay aqalka senadka maraykanka ayaa xalay ansixiyey xirmo lacageed oo gaaraysa afar boqol iyo lixdan bilyan oo dollar oo qayb ka ah ama oo ah qayb ka mid ah miisaaniyadda hay-adaha dowladda federaalka saacado yar ka hor inta aysan xirmin shaqada dhowr hay-adood oo ka mid ah kuwa dowladda federaalka sharci dejiyaasha ayaa hadda maraya kalabar miisaaniyadda dowladda maraykanka ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka shan iyo toddobaatan ka mid ah mudanayaasha senadka ayaa haa ugu codeeyey halka ay diideen laba iyo labaatan aqalka wakiilada ayaa horey usoo ansixiyey qeybtan miisaaniyadda xeerkani ayaa dhaqangal noqonaya marka uu saxiixo madaxweyne joe biden dhanka kale mudanayaasha labada aqal ayaa sii wada wadaxaajood ay ka leeyihiin xirmada labaad ee miisaaniyadda taas oo ay ku jirto qaybta difaaca dadaalkan ayay dhinacyadu ku rabaan in lagu helo miisaaniyadda dhammaan waaxaha dowladda federaalka maraykanka ilaa laga gaarayo laba iyo labaatanka bishan maarso dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacadeena saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a jimcihii shalay waxaa meelo badan oo ka mid ah caalamka lagu xusay maalinta caalamiga ah ee haweenka deegaanada hoos yimaada maamulka dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ay sanadkan diiradda saareen tacadiyada ka dhanka ah dumarka sida gudniinka fircooniga ah iyo cawaaqibka ka dhasha xilliyada umusha arrimahaasi ayaa wariyaha v o e da ee jegjiga maxamed cabdiraxmaan gaata uu ka wareystay leyle xuseen oo ah agaasimaha hay-adda hiigsi oo ah xarun ka shaqaysa arrimaha horumarinta haweenka
horta deegaan waxaan ku noolahay dal aad u ballaadhan oo tir ahaan saddex toban deegaan ka kooban deegaankeenna waa deegaanka ugu badan ay tacdiyaadku ka dhacaan waa deegaanka ugu badan ee ku kaca falalka guracan uu ka mid yahay gudniinka fircooniga ama falalka guracan ee loo geysto haweenka deegaankeena siiba gabdhaha yaryar horta hay-adda hiigsi waxaan in badan wacyigelin ka sameynay waxyaabahaasoo kale uu ka mid yahay gudniinka fircooniga child marriageka oo hooyooyin waxaad arkaysaa ilmo yar oo afar iyo toban jira saddex iyo toban jira shan iyo toban jira oo guursaday diiniyan waxaa la dhahaa yani gabadhu hadday qaangaadho way guursan kartaa laakiin waxaa jira maruna ilmahani u diyaargaroobinba inuu unan dhali karaynin miskihiisu yaryihiin dhibaato badan la kulmayo waxaa laga yaabaa badanka in ilmihii lagu khasbayo guurkan ama layska siiyeyood garanaysaa dhaqanka soomaalida tacdiyaadka ayay ka mid tahay kolleyto annagu waxa keliyan ka qaban karna waxa weeyaan inaan wacyigelin samayno inaan hooyooyinka kuwa f j m-ka samaynaya laftooda u qabanno barnaamijyo wacyigelina tababaro siino in iyaguna dowla deegaankooda xafiiska caafimaadka iyo iyaguna la tacaalay xafiiska haweenka oo u bedelay xirfadlayaal caafimaad inay u bedelaan isku dayay oo iyaguna halkan uga mahad celinaya laakiin anagu ka hayad ahaan waxa keliya aan qabanay waxa weeyaan in aan wacyigelin u samayno dareensiina waxaan inuu xun yahay una diin banaysayna jirin f j m in lagu sameeya gabdhaha ee dhaqankuna dee dhaqankuna uu yahay dhaqan fircoon marka waanu dareensiinay kolley waa tahay dabcan waad sheegtay wacyigelintii iyo waxyaabaha ka samayseen waa tahay su-aasha kale aan ku weydiina waxay tahay gudniinka fircooniga dabcan waxyaaba badan buu sababaa oo ku sababaa gabadha markii lagu sameeyo ilaa marxaladda nolosheeda oo dhibaato badan la socoto laga bilaabo maalinkii qaangaadho caadada dhibaato ku keento dhalmada oo kale oo dhibaato inay ku keento dhanka umulraaca laftirkiisa dhibaato ku keentaa oo hooyin badan baa una raaca bal arrimaha laftirooda ka warran waa si wanaagsan waa su-aal wanaagsan horta in badan markaad daraasaad aan ka samaynay oo baaritaan ku samaynay dhibaatooyinka iyo waxaa iyo si guudba dhibaatooyinka ay kala kulmayaan hawshan kow horta waxaa ka mid ah gabadhii yacni intay gabadha tahayba waxaa dhibaysa inay caadadii iyo gabadhii gabadhnimadeedii baaba dhibaato ku dhacaysa haddana markay guursato waa dhibaato kale haddana markay dhalayso waa dhibaato kale oo qofkii markii hore la toltalo la googoynayo haddana markii kale ay umusho markay la googooyo ay dhiig baxdo oy dee waxaa laga yaabaa inay umur raacdaba oo isas ku dhimato marka intaasoo dhibaato ah waxaa u geysanaya waa falkii koowaad ee ah f j m in lagu sameeyo ayaa waxaasoo dhibaato ah nafteediina halis gelinayo ilmihii halis gelinaya gabadnimadeediina xanuun iyo dhibaato ayna ka baxayn marka inagu waxa ugu badanee ina dabaqi kara tahay inayna dabaqaan waa diinteenna diintana oo yani dad muslimiina soomaaliya baan nahay meelay kaga qoran tahay ma jirto gabadhay in la toltalo in jirkeeda la googooyo in aan la guursanayn haddii la toltoli waayo meel ay kaga jirto ma jirto sideedana waxaanina waxay ka timid fircoon fircoonna wuxuu la dagaalamayay taranka ummadda muslimiinta ee waktigaa la joogtay ayuu la dagaalamayay marka aan waxaan ugu baaqayaa hooyo kastaba gabadheeda hadday dee jeceshahay oo beer ka hayo intaasoo xanuun horta maba jirto hooyo aan dareemayn xanuunka because iyadu way soo martay marka waxaad adigu soo martay inaad haddana ood xanuunkiisa aragtay inaad gabadhaada ula badheedho kolley dir bilaalintinimo ma aha marka waxaan rajeynayaa in dhammaan deegaankeena ay ka tanaas waa tahay su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxa weeyaan dabcan waa sidee heerka kufsiga tacadiyadan buu kale la xiriiraa ee loo geysto haweenka deegaanka oo kale wallaahi kaas ma aanaan tira koobin laakiin sida aan markaan xafiisyada bahwadaagta la shaqaynayno kiisaska aan xogta ka helo deegaankeena xataa hadduu kufsi dhaco waxaadan u maqlaynba ma jirto gabadh kuula soo bareerayso iyadoo dhibkii lagu sameeyey intay kuu timaado ka odhanayso waa lay kufsaday tacadigan baa laiga geystay sidan baa laigu sameeyey way dhacaan laakiin way xishoonayaan gabdhaheenu ma ma la imanayaan laakiin waxaan rabnaa inaan inaan u sheegno xaq baad u leedahay inaad doodo xaq baad u leedahay in yacni hawsha kugu dhacday midna horta inta badan waxaa loo egaa mid kufsi maaha waxyaabo iska dee labada qof ay raalli ka yihiin waa halkooda laakiin waxyaabaha kufsiga ah ee sida talagalka u dhaca ee bareerka u sameeya ee yani in gabdhaha ay ku dhacaan aynan qarsanin ay soo bandhigaan ay helayaan si xaquuqdooda ay u helaan loo raadiyo aad iyo aad way noogu jirtaa aadna waan uga wicigelinaa waxaanan mar kasta u sheegnaa gabadhu inay xaq u leedahay inay inay inay inay qofkii sharciga la geyn karayso gabadhnimadeedii iyo nolosheedii iyo waxeedii ugu yaraan wax bedela in qofkii sharciga loo mariyo laakiin gabdhaheennu markay dhibaatadii ku dhacdo way xishoonayaan waxaaba laga yaabaa mararka qaar oo iminka markii commissionka oo kale aad la sheekaysan waxay ka oranayaan way soo dacwoonayaan marka la soo dacwoodo nin qofkii waaba loo soo qabtayba qofkii falka geystay xishoo darti waxaaba laga yaabaa gabadhii falka loo geystay inay imanba weyda meeshii
taasi waxa ay ahayd layle xuseen oo ah agaasimaha hay-adda hiigsi oo ka howlgasha magaalada jigjiga una dhaqdhaqaaqda arrimaha horumarinta haweenka waxay u warantay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan ayaa xilkii ka qaaday dhowaan duqii magaalada beledweyne marwo nadar tabax maalin nadar ayaa ka mid ahay dumar fara ku tiris ah oo meeyaro ka ah degmooyin ku yaala soomaaliya wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayay uga warantay kaalinta dumarka soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda
waxaan isleeyahay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya aaday u yartahay boqolkiiba siddeetan dumarka lama jeclo waxay leeyihiin aqoon-yahano fara badan waxay leeyihiin dad waxgarad ah waxay leeyihiin dad experti ah waxay leeyihiin dad dalka iyo dadka ka naxayo laakiin haddana siyaasada dalka waxaa ka jirto isreexreex fara badan iyo dee in maaragtay mararka qaar la handado mararka qaar hub fara badan loogu faano mararka qaar cabsi rag lagu soo saaro laga baqaayo sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay siyaasadda soomaaliya gabdhaha ku jiro way yaryihiin beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka xaaladahooda mar walba ay isbebedelayaan oo isbedel dabiici ah iyo mid bini aadamka u keenaba culeyska aad dareemaysid waa mahadsanta waxaan isleeyahay saddexdii sano iyo barka aan ka ahay meerka magaalada beledweyne wax culeysa oo aan dareemay ama cabsi ah ama hujuum ah ma jirin sababtoo ah waxaan ka shaqeynaya magaaladan ku dhashay magaaladan u dhashay waxaan ku leh saameyn fara badan markii horena waxaan ahaa ganacsatada magaalada beledweyne sidaa daraaddeed maanta wax aan sheegi karo oo dee aniga ataag laysoo ataagay ama broblem ama cabsi ama welwel aan ka qabay inaan beledweyne ka shaqeeya ma jirin bal haddii aad noo sifayso waxyaabihii isbedelka ahaa oo aad soo kordhisay oo la dhihi karo waxyaabahaasa lagu xusuusan doonaa xaqiiqatan horta wixii aan ku faani lahay ama aan sameeyo dhanba waxaa saameyn xoog la ku yeeshay qaraxyadii sababtoo markaa aniga xafiiska la wareegayay xafiisaanu ma diyaarsanayn shaqada ma daadegsanayn horumarka ma soconin dukumiinti xataa dukumiinti sax a ma ahayn waxaa la isticmaalayay wax yaroo iska maaragtay garbad iyo warqada cadcad iyo waxsaasa warqada e for ah laakiin hadda dukumentiga aan isticmaalno hadday sugnaaniya dhalasho tahay hadday i d tahay hadday sabarloog tahay iyo hadday shati tahay iyo hadday dukumenti kale tahay dukumentiga hadda aan isticmaalno waa dukumentiga laga isticmaalo gobolka banaadir oo kale waa dukumenti aan qoyeyn haddii biyo ku dhacaan aan jeexmaynin oo la tijaabiyey waa dukumenti uu gudaha security ku leh oo maaragtay aan la faalsifakarayn karin marka waxyaabaha lagu soo kordhiya ka mid tahay xaqiiqatan laakiin markaan xafiiskii la dayac tiray xafiisahan loo diyaariyey dukumentigii la sadgareeyey waxaa imaaday qaraxyadii waaweynaay oo dee dad badan oo qaaliyo ay ka mid yihiin maaragt shaqaalahaygi ku jireen agaasimihii dhulka uu ku jiro ay ku dhinteen marka dee xafiisku isma laha markaan anigu intaanan imaan iyo hadda waxaan isleeyahay waxaad ka tegaysaa wax leega ah oo legasi ah
nadar tabaax maalin duqii hore ee magaalada beledweyne oo u waramaysay wariyaha v o eeda xuseen xasan dhaqne
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonnaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona shanta bisha abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadla ah oo aad dhegaysan doontaan arbacada haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
subaxa wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a saacadda geeska afrikada barina hadda waxay tilmaamaysaa lixdii iyo shan iyo afartan daqiiqo haatanna qaar ka mid ah soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa ka faa'iidaysanaya barnaamijyo waxbarasho oo ay dowladda ka caawinayso qarashaadka ku baxaya warbixin arrintan ku saabsan waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o eeda xuseen nuur xaaji dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaysanaya barnaamijka waxbarasho kaasoo dowladdu ay ku bixinayso lacag ka badan toddoba iyo toban milyan oo dollar oo lala bilowday bishii hore oo ku eg kow iyo soddonka bishan ayaa dadka ku dhiirigelinaya inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyagoo dooranaya barnaamijyo waxbarasho oo lacagaha ku baxaya ay dowladdu ka taageerayso dadka farxaan cali jimcaale oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee magaalada toronto ayaa xilli sii horreysay iga warramay barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay xuseen waa jirtaa barnaamijkaas dowladda kanada in ay lacago badan u qorshayso dadka raba inay xirfadahooda sare u qaadaan iyo inay dadka raba inay waxbartaan xirfadaha noocyadooda kala duwan ama ha ahaato technology ama ha ahaato xirfad kale oo xirfado gacan ah ama ha ahaato xirfadaha shaqooyinka oo shaqaalaha xirfadaha gaarka leh marka lacagahaasi waxay isugu jiraan qaarna waa deeq oo dowladda dadka deeq ahaan u siinaysa qaarna waa deyn oo qofka uu isaga bixinayo inta uu waxbaranayo kuna noolaanayo waxbarashana isaga bixinayo inta badanna waxay u badan tahay deeq lacagahaasi deynta waa wax yaroo kooban soomaali badanaa timid soomaalida waxay isugu jiraan qaar aqoon leh oo wax soo bartay qaar aan waxba baran marka laakiin waxay ka wada siman yihiin dadkaasi inaysan aqoonin wax la dhaho culture of jobs macnaha dhaqanada ama qaababka shaqooyinka oo canada wax khibrad ah uma laha waxay ka caawinaya marka barnaamijyadan waxbarashada ah ee dowladdu ay lacagaha ku bixinayso in ay ku helaan wax la dhaho qaabka shaqooyinka canada iyo xirfadaha cusub ee canada looga baahan yahay oo aysan hore u aqoonin marka soomaalida badan oo dalkan timid muddooyinkan ugu dambe imaanaysay barnaamijkan aad u anfaca axmed cabdi oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee degan magaalada toronto ayaa qaba inkasta kow fursadda ay dowladdu soo bandhigtay in dhanka kale dhallinyarada cusub dhexdooda ay isku baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada marka koowaad waxaa kordhiyey ama sare u qaaday waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed waxaa waaye dhalinyarada inta badan hadda kuwii oo wadanka ku cusbaa ama wadanka dib dambe kasoo galay waxay dhiirageliyeen ama maaragtay encouragement siiyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusuba markaas isla imaadeen waayo niyahow waxbarashada wadankan aaday muhiim u tahay qofka hadduu waxbarto sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale marka waxaa aad u fudud inay maaragtay shaqo ay helaan dhalinyarada maadaama ay haddee aqoontoodii ay hore usii wateen oo ay sii kordhisteen dadaal ka yimaada iyaga dhexdooda ah maaragtay ama dhiirigelin aad u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maaragtay tacliintoodii korey ama hore ay u wataan ama hore usii socoto dhalinyarada qaar ee ka tegay waxbarashada ama aanan bilaabin inay waxbartaan ayaa la sheegay inay ku adkaatay nolosha waa kan mar kale axmed cabdi oo ka hadlaya arrinkaasi dhalinyaradii hore oo iyagana ka firisteen maaragtay waxbarashada iskaga hareen ama dhalinyaradii wadankan ku dhasheen oo maaragtay intay waxbarashadii ka carareen ama ka tageen waxay dib dambe kasoo ogaadeen inay maaragtay waxbarashada ay muhiim tahay waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama maaragtay noloshooda ay maareeyaan laakiin way u suurtageli weyse waayo waxaa dhacday inay maaragtay la weydiiyo shahaadooyin nolosha ay ku adkaato barnaamijkii horaan ee u galeenna sida maaragtay muqaadaraadka iyo maaragtay violenciga ama maaragtay rabshadaha way socon weyso waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiye ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan xabsiyadii markii dib uga soo baxaana shaqo waa la siin waayo waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiya marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara maaragtay inay maaragtay aad usoo badato dhalinyarada marka waxay arkeen inay maaragtay haddii aa waxbarato ama aa waxbarasho leedahay inaad shaqo si fudud ku heleyso oo noloshada aa ku maareysto xamaaligan inta badan haddii waa lagu daalayaa oo wax sii soconaya ma aha dowladda ayaa ujeedka barnaamijka waxbarasho ku sheegtay sidii dadka kanadiyanka ah loogu dhiirigelin lahaa inay ka faa'iidaystaan taageerada dhaqaale iyo barnaamijyada waxbarasho si ay u helaan xirfadaha ay u baahan yihiin oo horseedi karta inay kaga guulaystaan loolanka suuqa shaqada xuseen nuur xaaji v o a toronto
dagaalka ukrain ayaa saameyn ku yeeshay xiriirka afrika iyo ruushka bishii febraayo ee sanadka labadakunsaddexiyolabaatanki golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa soo saaray qaraar ku baaqaya in ruushka uu joojiyo duulaanka uu ku hayo oo uu ciidamadan kala baxo ukrain siddeed iyo labaatan dal oo afrikaan ah ayaa si wada jir ah u taageeray ukrain iyagoo u codeeyay qaraarka toddobiyo toban dal oo afrikaan ah ayaa ka aamusay ama diiday qaraarka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan dagaalka ruushka iyo ukrain ayaa saameyn muuqata ku yeeshay qaaradda afrika iyada oo ruushka iyo ukrain ay ku tartamayaan sidii ay qaaradda afrika uga heli lahaayeen dalal la xulafo noqda sida uu faahfaahinayo jaamac faarax xasan oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka jabuuti kana faallooda arrimaha caalamka saameynta uu ku leeyahay dagaalkan ruushku afrika waxa weyaan saameyn aada iyo aada u ballaadhan waayo labada wadan waxa ay soo saaraan waxa weeyaan dhuuni ay dadkan afrikadu ay ku nooshahay ay usoo iibgeyn jirtay waxa weeyaan dalalkan soo koray ee africa marka maadaama dagaal uu ku aluusan yahay ruushkii waxa weeyaan goobihii laga soo dhoofinayay hadday noqoto qamadii hadday noqoto dala kaleba waa la wareegay waxa weeyaan wuxuu ku ekeeyey duqeymo ama uu baabiye looran karaa kaabihii waxa weeyaan dhaqaalaha ee wadankaas marsooyinka beerihii laga soo dalaga laga soo goynayay inta ugu badan uu gubay walaal saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha waatuu la arki karo waayo kadib waxa weeyaan covidkii markuu idna dhaafay covid nneteen-kii haddana mushkiladan kalaa aloosantay marka waxaa la odhan karaa qaaradda africa ee curdinka ah kolba mushkilad hadday ka baxdo tu kale ayaa ku abuurmaysa saameynta uu ku leeyahayna waxa weya walaal in madaxweyne selnasiski ugu baaqay madaxda africa inay taageeradan ay u fidanayaan ruushka ay joojiyaan maadaama uu ka hor yimiday waxa weeyaan dhaqaalaha intaa leeg waxa weeyaan aan u diraynay africa taasuu ku tilmaamay waxa weeyaan in madax badan ama dal badan oo afrikaana maanta shacabka ay u tumayaan ay taageersan yihiin laakiin ay saameynteeda ay gadaalka ogaan doonaan ayna iminkana ku jiraan saameynta ay leedahay walaal waxa weya ruushkuna uu ka hadla arrintaas oo isagu uu ku gacan sayday inkastoo waxba kama jiraan lagu tilmaamayo gacan saydidiisa waayo difaac ayuu ku jiraa maadaama cunaqabateyn ay saareen waxa weeye reer galbeedkii isaguna xaggan buu cunaqabateyn dalkan uu ku hayo duqeymaha cirka iyo dhulka ayuu isaguna cunaqabateyntan kala saaray africa waxa weeyaan walaal waa qaarad loo soo iibgeeyo ama qaarad wax soo iibsata marka mushkilad hadday ka dhacdo adduunka had iyo jeer sibay u saamaysaa tanna waxa weeyaan iminka tu waxa weeyaanba uga dhow oo meeshii dalal badan ay ku tiirsanaayeen waxa weeyaan afrikaana dalkan ukraine ruushka laftiisu waxa weeyaan dagaal ayuu ku jiraa dhaqaalihiisii wuu is dhimay meelo badan buu ka howlgalay waa isballaadhiyey isaga cunaqabateyno badan baa la saaray oo saameynaysa cunaqabateynta isaga la saaray africa laftideeda waxyaalihii ugu soo dhoofinayey marka saameyntu aada iyo aad bay u ballaadhan tahay waayo waxa weeyaan waxaad ku garan kartaa wadanada afrikaanku afti waxa weeyaan jimciyadda qurmaa ka dhexeysa ama golaha loo dhanyahay ammaanka mar ay codeyn u qaadeen in dagaalkan ukraine la joojiyo sideed iyo labaatan dal oo afrikaan ayaa taageertay in xabad joojin deg dega ay ama dagaalkan waxa weeyaan qaawin ee maray uu ku wado ruushku ukraine in la joojiyo xagga inta kale ee dalalka kalena in kasoo horjeesatay iyo in ka aamustay bay iskugu jiraan walaal waxaa xusin doon dalalkan kasoo horjeeda dalalkan taageeray xabad joojinta waxa weeyaan waxay iskugu jiraan dalal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay ay ka hanad qaaday xagga kuwan kale ee kasoo horjeestay laftidoodu iyagoo lagu tiriyo in weli waxa weeyaan dimuqraadiyaddii waxa weeyaan ay u bisleen oo weli waxa weeyaan ay ku jiraan waxa weeyaan in xukumo military ama waxa weeyaan iyagu xukumo dictateera ruushka ayaa si uu u soo jiito taageerada dalalka afrika waxa uu shil madaxeedkii afrika iyo ruushka ee sanadkii tegey uu dalalka afrika kaga cafiyey dayn gaadhaysa saddex iyo labaatan bilyan oo dollar
mahadsaned xuseen barre aadan haatana dhegeystayaal aanu aadno dhankii heesaha dabacsan
ceb maale yartaniyo qurankaa caddeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maaye ceb maale yartaniyo qurankaa caddeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maaye waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa duudaha gacmaha diyaha faaraha duudaha gacmaha diyaha faaraha casarkii cadceedo godka cidhifka geliso ka sokeeyaa cado fallarwada casaana ku caddaysay bala amalaanta canabko qobaan la ciirtiyo cambaruud bislaadiyo cagaharkoo iftiimiyo caleen ubaxaa bixison cidi daaqin weeye ilaa ciribta hoosiyo tinta caradeeda cadxun ku arki mayside ama ciribta hoosiyo naaska caradiisa cadxun ku arki mayside waxay cidla lama ammaane waxay lacayn tahay sida geed caleen loo cusub u ka baxayo hagaag waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay u riyaaqeen heesta ceelbuur iyo codka macaan salaad maxamed shardi salaad darbi iyada ayaa ugu dambaysa idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
lagu wada ciyaaro